alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadihi ilaa ywm اddiin qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa muxamed ibn اlcalaa qaala xadahanaa abu usaama can burayd bn cabdillaahi can abi burda can abi muusa alashcari can abi muusa wahuwa alashcari qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi acdamu nnaasi dadka ka u weyn ajran xagga ajarka fi salaati ay bisalaati salaada sababteeda uu ku helayo abcaduhum waa kooda ugu fog fa abcaduhum baa ku xiga ka fogaanshaha ku xiga mamshan xagga socod ahaan ugu fog macnaa ila lmasjidi uu soo soconayo waladii ka yantadiru salaata salaada sugaaya xataa yusaliyahaa ilaa uu la tukado maca alimaami imaamka ayaa acdamu weyn ajran xagga ajarka min aladii kiibuu ka ajar wenye yusalii tukanaya uma dabeetana yanaamu seexanaya marka baabku wuxuu ahaa fadliga salaada subax laga helayo haddii jamaaco lagu tukado xadiidkanina salaada uu ku saabsan yahay in la sugo fadiilada gaarkaa loo sheegay waa salaat lcishaa waa salaada cishaay marka halkeebaa xadiidku inaga tusinayaa fadliga ay leedahay salaada subax in jamaaco lagu tukada wuxuu inaga tusinayaa fadliga lagu helaayo sababta lagu helaayo fadliga iyo ajarkaasi dheeraadka oo wujuudu lmashaqa almashaqa bilmashyi ila salaa waa dhibaatada qofka ka soo gaadhaysa socodka u soconaya xagga salaada dee socodka salaada subax loo socdaana waa ka ugu adag weeyi oo iyada iyo salaada cishaayo xadiidkan uu ka warramayaa waxay wadaagaan in labadaba goor habeena oo madowa la madow ah la soconaya waxaa salaada subax ay dheer tahay bimufaaraqati الnowm almushtaha طabcan waxaana qofkii inuu ka tegayo hurdadii dabeecad ahaan insaanku uu jeclaa marka haddii salaada cishaa'i fadli loo sheegay salaada subax waa la wadaagtaa dheeraadna waa ka leedahay weyaan macno waa min baabi qiyaasi alawlaa waxay culimadu ku tilmaamaan oo maadaama salaada cishaa'i fadli dheeraada loo sheegay sababtuna ay tahay mashaqada tegitaankeeda ka dhalanaysa dee salaada subax mashaqadaasi waa la wadaagtaa bal waxbaabay dheer tahayba marka taas ayaa waxa ay tusinaysaa in salaada subax fadligaa uga mudan tahay salaada cishaay waxaa markaa xadiidku uu tusinayaa fadlu lmashyi ila salaa fadliga laga helayo salaada xaggeeda in loo socdo qof qofo qofka uu ka guri fog yahay waa ka tallaabooyin badanaya tallaabooyinkaasna dee darajaad baa kor loogu qaadayaa dembiyana waa lagaga dhaafayaa salaadan markaa in la sugo ay ka fadli badan tahay in hore loo tukadaa waa salaada cishaay waladii yantadiru salaata xataa yusaliyaha maca alimaam acdamu ajra min aladii yusalii uma yanaam kan markaa tukanayee seexanayaana inuu jamaaco kale inuu jamaaco la tukaday iyo inuu kelidii tukaday labadaba waa wax dhici kara marka waxaa la isweydiin kara oo haddii uu jamaaco la tukaday maxaa looga fadli batay oo ka jamaacada kala sugayaa uga fadli batay taasi waxay daliilu tahay ana aljamaacaat nafsuhaa tatafaadal jamaacaadka laftooda kala fadli badan oo ka jamaacada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sugaya ama ka sugaya waxa weeyaan jamaacada weyne masaajidka ayaa ka fadli badan intuu jamaaco kale ku tukado iska seexanaya lamana odhan karo xadiidku wuxuu daliilu yahay in salaatu ljamaaca aanay waajib ahayn oo aladii yusalii uma yanaam qof kelidii intuu iska tukaday iska seexday ayuu xadiidku ka hadlayaa oo wuxuu daliilu yahay salaatuljamaaca inaanay waajib ahayn lama odhan karo sababtaan loo odhan karin waxay tahay dee waa muxtamil kaa tukaday ee seexday ma jamaacuu la tukaday mise kelidii baa tukaday dee xadiidka kuma cadda marka axaadiida sariixa ee ku cad amarka layna amray salaatuljamaaca dee xadiidkan oo kale lagama hor keeni karo wey oo laguma mucaaradi karo waxaa kaloo salaatuljamaacaha dee ajar gaara u yeela masaajidka lagu tukanayo laftiisa iyo dadka lala tukanayo laftooda waa ka ilaahay subxaana wa tacaala yihi waladiina اtakhaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna almu'miniina wairsaada liman xaaraba allaha warasuulah rasuulka maxaa lagu yihi masaajidka sifaadkaa le laa taqum fiihi abada lamasjidu usisa calى ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu اlmuطahiriin masaajidka hore waxaa rasuulka loogu diiday niyo xun baa lagu aasaasay oo ikhlaas darro ah iyo u gargaarka dad ilaahay diintiisa waxyeelaynaya masaajidka kale muxuu ku fadli bato rasuulka lagu yihi isagaa u mudan inaad ku tukato waa lamasjidun usisa calى ataqwa wاlmaqsuudu bاtaqwa huna waa alikhlaas ilaahay daraaddii baa loo aasaasay waa masjidu quba marka taa waa lagu fadilay in in ikhlaas lagu dhisay marka masaajidka ilaahay daraaddii loo dhisay iyo masaajidka ujeeddo kale loo dhisay salaada lagu tukadaa isku fadli noqon mayso waayo macsiyada waxaa la idhaahdaa buqcada ama dhulka raad bay ku yeelataa saayaddan qur-aanka ay tilmaamayso sida daacaduba dee raad ay ugu yeelato waxaa kaloo masaajidkaa lagu fadilay inay dad wanaagsani joogaan fiihi rijaalu yuxibuuna an yatataharuu waxaa joogaan rag jecel inay isdaahiriyaan daahiran inta muuqata oo ay iska daahiriyaan alanjaasa walaxdaath najaasooyinka iyo wixii xadatee dee meedhasho ama weyse waajibinaya baatinana ay isu daahiriyaan oo yuطahiru quluubahum min ashirk wاlbidac wاlgili wاlxiqdi wاlxasad amraad اlquluub oo dhan quluubtooda ay ka daahiriyaan marka aayaddaasi ahlicilmigu masaladaasna ay u deliishadeen baabu fadli tahjiiri goor hore taggii fadligiisuu baabiya ila duhri salaada duhur goor hore la tago qaala xadaanaa qutayba o qutayba bnu saciid can maliki can sumayin mawla abi bakri can abi salix asamaan can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu uhi baynamaa waqti rajulun yamshi uu socdo biariiqin wado wajeda wuxuu helay kusna shawkin wuxuu helay yacnaa laan qodxaleh oo cala ariiqi waddada taalla fa akharahu waa ka dibdhigay waddadiibuu ka leexiyey fashakara allaahu lahu ilaahay baa u mahadnaqay oo fagafara lahu una dembi dhaafay uma qaala wuxuu ihi rasuulku ashuhadaau shuhaadadu khamsatun waa shan almatcuunu ka taacuunka u dhintiyo walmabtuunu ka caloosha u dhintay iyo walghariiqu ka biyuhu ay qarqi ay hafiyeena ku dhintay wasaaxibuulhadmi iyo ka dhismuhu uu ku dumay iyo washahiidu fii sabiili illaah marka afarta hore waa shuhadaa alaakhira laakiin adduunyada axkaamtii shahiidka ma laha ka u dambeeya markaa shahiid udunya waalaakhira labadaba wa qaala wuxuu uhi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahayn maa fi nidaa'i waxa ku jira aadaanka oo ajara iyo wasafi lawal safka hore uma dabeetana lam yajiduu aanay heli lahayn ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan mooyaane lastahamuu caleyh waa u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxa ku jira in salaada goor hore la tago lastabaquu ilayhi waa u kala dheerayn lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahayn maa fi lcatama waxaa ajar ku jira salaada cishaa'iya wasubxi salaada subax la atowhumaa waa iman lahaayeen walow xabwan gurguuradba ha ku yimaadaan man haddaanay si kale ku iman karahayn iyagoo ajarkaa raadinaya waa iman lahaayeen marka axaadiidan dhowr matni oo sanadkani uu ka dhaxeeyo ee bukhaari halkan ku keenay shaahidkuna waa ka u dambeeyo un walow yaclamuuna ma fi tahjiir lastabaquu ileyh tahjiirkuna waa maakuud min alhaajira waa waqtu ijtidaad ilxar waqtiga kuleylku uu daran yahay markaa tahjiirka waxaa loo isticmaalaa bimacnaa addihaab fii waqti alhaajira tegitaanka salaada la tago waktiga ay qoraxdu kulushahay waxaa kaloo tahjiir loo isticmaalaa bimacna tabkiir in goor hore la tago marka tahjiirku halkan imika wuxuu u muuqdaa in goor hore la tago un salaadii duhur waa soo gelaysaa salaadaha kale laftooduna waa soo gelayaan in goor hore la tago mutuunta kalena insha allah mid waliba baabkiisa ayuu ku iman doonaa waxaa laga qaadanaya fadlu musaabaqa ila alkhayraat marka lilastabaquu ilayhi waxaa loo jeedaa waa u kala horeyn lahaayeen in loogama jeedo yaani waa baratami lahayen waa salaada in loo soo baratamo loo soo ordaa mid banaan maaha ida ataytum الsalaata famshuu ilayha wacalaykum aلsakiinaةu wاlwaqaar waa ka yihi rasuulku calayh الsalaatu wasalaam laakiin khayrka in loo horeeyun baa looga jeedaa faاstabiquu اlkhayraat iyo wasaaricu ilى makfirati min rabikum baabu ixtibaasi اlaathaar raadka in lagu ixtisaabi اlaathaar raadka in lagu ajar dalbo baabkii ka warramaya weyi qofku raadkiisa uu tirsado macanaa tallaabooyinkiisa baabu ixtisaabi alaathaari tallaabooyinka in lagu ajar dalbo oo la tirsado oo ajar in laga helo la niyeysto baabkii ka warramayay weeye tallaabooyinka markaa xagga khayrka loo sii socdo qaala xadahanaa maxamed bn cabdillaahi bni xawshab qaala xadahanaa cabdilwahaab bn cabdilmajiid athaqafi qaala xadahanaa xumayd bn cabdiraxmaan can anasi qaala wuxuu uhi qaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu uhi yaa bani salima bikasri laam reer banu salimow waa jilib weyn oo ka mida qabaa'ilkii waxa weeyaan ansaar weliba reer khasraja alaa taxtasibuuna miyaydaan ku ajar dalbahayn aathaarakum manaa tallaabooyinkiina qaala mujaahidun wuxuu uhi fii qowli wanaktubu maa qadamuu waaathaarahum qaala khuaahum aathaarahum manaa waa khuaahum tallaabooyinka wa qaala bn abi maryam akhbarana yaxya ibnu ayuub qaala xadaanii xumayd can anasin ana bani salima araaduu waxay dooneen an yataxawaluu inay ka soo wareegaan can manaasilihim guryahoodii masaajidka ka fogaa fayanziluu ay degaan qariiban ay makaanan meel qariiban u dhow min annabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka min masjid اnabiy qaala wuxuu uhi fakariha waa karahay rasuulu llahi salى اllahu calayh wasalam an yucru lmadiina inay magaalada madiina soo qaawiyaan oo ay soo banneeyaan ee an yatrukuuha khaaliya faqaala wuxuu ihi alaa taxtasibuun miyaydaan ku ajar dalbahayn aathaarakum tallaabooyinkiina ad masaajidka usoo socotaan qaala mujaahidun wuxuu ihi waa khuaahum aathaarta waxa looga tallaabooyinkooda qaala mujaahidun wuxuu ihi khuaahum waa aathaaruhum waa raadadkooda walmashi iyo socodka fi lardi dhulka ay socdaan biarjulihim iyagoo lugahooda ku socda markaa mujaahid aayaddu fasirayey istidraatan buu markaa bukhaari u keenay sida caadadiisu ay tahay kelmadda gariibka xadiidka kusoo aroorta marka uu ka hadlayo uu fasirayo inuu keeno kelmaddaasi meesha ay qur-aanka kaga soo aroortay iyo macnaha markaasi ay leedahay xadiidkan waxa uu markaa tusinayaa fadlu mas almashyi ila almasjid iyo qofku inaanu dhibsan socodka iyo tallaabooyinkaas xagga masaajidka uu qaadayo ee waxa weeyaan uu ku ajar dalbo oo qofba qofka uu ka fog yahay inuu ka fadli badanyay buu xadiidkii horeyna tusiyey xadiidkana wuxuu tusiyey sababta uga fadli batay inay ka mid tahay in dee tallaabooyinkii la qorayo manaha hataa macnaheedu qofku masaajid ka fog inuu doonto oo masaajidkii markaasi u dhowaa uu ku tukan waayo waa culimada waxay dhahdeen waa jaa-is oo waa banaantay haddaanay taa ka dhalanahayn in masaajidkii dee dhowaa uu noqdo mid mahjuura hadday ka dhalanayso masaajidkii kuu dhowaa inuu mahjuur noqdo dee isaga ayaa xaqule inaad ku tukato oo aada camirto walihaada ba xadiidka waxaa kusoo arooray waqad saxaba bacd alculamaa naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam can takhati lmasaajid rasuulku waa nahiye masaajida in laga tallaabsado kii ku dhowaa aad ka tallaabsadood mid kale aada tagto waayo kan kugu dhowba ayaa camirista xaq kugu leh laakiin haddaanay taasi jirahayn oo kan kuu dhowi in ku filan uu haysto si tallaabooyinku ay kugu bataan ama masaajidkaasi tusaalahaan u yahay masaajid dee sidii rasuulka loo tukanayo sunnada lagu oogayo ama dadkiisu dad ahlu tawxiid walitibaac oo ahlu taaca ay yihiin markaasi waxa weyaan waa tegi kartaa iyadoo la daliishanaya cumuumka axaadiisan ka warramaysa in qofka tallaabooyinkiisii la qorayo qofka qofka uu ka fog yahayna marka masaajidka uu tago uu ka ajar badan yahay marka nimanka la idhaahdo reer bani salima waxay deganaayeen meel ka fog masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaasi dooneen inay usoo guuraan masaajidka rasuulka agtiisa oo halkaa dhul ay ka iibsadaan meesha markaasi dee ay deganaayeen xoogay ilaa meesha masjid bani salim iminka uu ku yaal xawaali cishriin daqiiqa ayaa looga soconaya ilaa labaatan daqiiqo masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka rasuulku arrintaasi waa dhibsaday waana kala teliyey sababta markaasi uu ugala teliyey ama arrintaa u dhibsadayna may ahayn inuu ajar la doonayay oo qura ee maslaxad kale ayaa ku jirtay maslaxaddaas oo ah in magaalada madiina dee hareeraha ay ka soo ururto ayuu diidayay rasuulku oo in hareeraha ay ka camirnaato ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doonayey marka in magaalada maslaxada caamka ay ilaaliyaan oo magaaladu hareeraha aanay kasoo kharaabine ay magaaladu ay fido oo qabiilo dhan oo dee koonahaasi degani magaalada waxay u tahay bimacnaa difaac wax markaa arrintaasi ku dhiirigeliyana rasuulku waa u sheegayo socodka ay xagga masaajidka usoo soconayaan inaanay ku khasaarahayn buu u sheegay oo ajar ay ka helayaan alaa taxtasibuuna aahaarakum markaa ku ajar dalba lugtaa dheer aada soo lugeynaysaaoo magaalada hareeraha ka soo qaawinina aada baanay arrinta noocaasiya waa aqbaleen awala rasuulilahi abu saciid falam yantaqiluu bal waa ku farxeen faqaaluu maa yasurunaa ana kunaa taxawalnaa wallaahi intii annagoo soo guurnay hadduu rasuulku hadalkaa odhan lahaa kumaanaan faraxnayn bay yidhaahdeen soo guuritaankayaga waanu ka nixi lahay laakiin annagoon soo guurin buu rasuulku hadalkaa yidhi marka hadalkii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa qaadanayo waxaanu iska degnay waxa weeyaan nacam halkaygii baanu iska deganaan xadiidka laga qaadanaya acmaasha khayrkeeda kaanat khaalisa tuktab aathaaru aathaaru xasanaatiha ama aahaaruha xasanaat raadkeedii iyo socodkii loo socday xataa noqoshadii laga soo noqday ayaa qofka xasanaad looga qorayaa wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum ay khutaahum waa kaa yihi almujaahid maa qadamuu acmaashoodiiya wa aathaarahum iyo waxa weeyaan tallaabooyinkii dee acmaashaasi ka dhashay ama sabab ay u noqotay masaajidka markaa in la agdegaa lafteedu inay wanaagsan tahay baa laga qaadanaya fi istixbaabu sukna biqurbi lmasjid ilaa qof inuu masaajidka ka fogaado manfaco kale ay ku jirta mooyaane sa reer bani salima oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aha inuu karahsanaa masaajidka inay usoo dhowaadaan oo masaajidka in laga fogaadaa ay fadli badan tahay ee sababta soo guuritaankoodan uu u diiday waa si waxa weeyaan magaaladu aanay hareeraha uga soo banaanaan oo mafsado arrintaasi ka dhala ka dhalan karta ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka hortegayey baabu fadli lcishaa salaada cishaay fadligeeda baabi ka warramay waya fi ljamaacati jamaaco lagu tukado qaala xadaanaa cumar ibnu xafs qaala xadaanaa abi xafs ibnu khiyaaf qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanii abu saalix can abi hurayra qaala qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam laysa salaatu salaadimaan adqala mid kaga culays badan cala almunaafiqiina munaafiqiinta min alfajri salaada subax iyo walcishaai salaada cishaay markaa salaadaasi mar hadday munaafiqa ay ku culus tahay inuu jamaacada uu ka soo qeyb galaa qofka isagu ku dadaalaya ee jamaacada la tukanaya dee ammaan uu leeyahay baa halkaasi la tilmaamay oo ah inay inay dee baraa-a min annifaaq inay ku jirto walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa labadaas salaadood ku jiro ajara la atowhumaa waa iman lahaayeen walow xabwan walow kaana haba noqday itiyaanuhum imaanshahoodu xabwan gurguurad mid ku xaasilay laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura inaan faro almuadina muadinka oo fa yuqiima salaada u aqiimo uma dabeetana aamura aan faro rajula nin yaumu naasa dadka tukiya uma aakuda dabeetana aan qaato shucalan macnaa qoryo daba oo min naarin dab ka samaysan oo fa uxariqa aan gubo calaa man kuwo dushooda aan ku gubo laa yakhruju aan soo baxayn ila salaati salaada aan usoo baxahayn bacdu manaa weli aan usoo baxahayn iyagoo waxa weeyaan nacam aadaankii ay maqleen ay bacda maa samicuu annidaaa waliqaama iyagoo aadaankii maqlay oo iqaamadii maqlay aan soo baxahayn marka xadiidku waxa uu tusinayaa fadliga ay leedahay waxa weeyaan salaat alfajri wa salaatu alcishaa mar haddii waxa weeyaan qofka ka hadhayaa uu yahay munaafiq qofka aan ka hadhahayn taasi waxay calaamad u tahay inaanu waxa weeyaan nacam nifaaq ku jirin de nifaaquna waa qeybsamaya qofka ka hadhaya maa macneed in la leeya waa gaal oo gaalnima u qarsoon nifaaq camaliya buu ku sugan yahay de munaafiqiintii nifaaqa ictiqaadigu uu ka reebayey ayaa marka uu ugu yaryahay uu shabahay bay noqonaysaa qadiyadda kale kusoo ku saabsan in guryahooda lagu gubo iyo inay daliil u tahay salaatuljamaaca inay waajib tahay weliba waajib cayni inay tahy fardu cayn hore ayaynu uga soo hadalnay baabun isnaani laba iyo famaa fowqahumaa wixii ka sareeye ka sii badani jamaacatun jamaaca weeye jamaacadu laba qof bay ka bilaabantaha qala xadaanaa msdد qala xadaanaa yزيid بn زurayc qala xadaanaa khاld can abi qilاbة can malik بn xwayriث can الnabiyi slى الlahu عalayh waslama qaala wuxuu hi ida xadarat الsalaaةu salaadu marka ay timaado bimacnaa waktigeedu uu soo galo faadinaa eedaama oo aqiima aqiima manaa dee midkiin ha eedaamo oo ha aqiimo ka kalena ha ka daba yidhaahdo wey uma dabeetana liya umma kumaa ha idin tukiya akbaru kumaa labadiinaa ninkiina weyni marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa labadu inay yihiin jamaaca nacam oo haddii ay siman tahay labadaas inay wada tukadaan iyo inuu mid waliba gooni isaga tukado oo marna wada tukashadooda aanay jamaaco ku noqon ahayn rasuulkuma yidhaahdeen uma liya umma kumaa akbaru kumaa kiina weyni waxa weeyaan haydin tukiyo marka malik ibn xuwayrith xadiidkiisa mar waxaa kusoo arortay dee iyadoo laba inay yihiin loola hadlayo marna inay jamac ahaayeen waxaana markaa lagu xambaarayaa dee qadiyaddu inay tacaduday oo marna hal nin oo qura uu la socdo safarkaa oo la galay rasuulku dardaarankaa uu siiyey marna dee jamaaco uu la socday nacam waxaa kaloo u daliila labadu inay jamaaco yihiin ninkii masaajidka soo galay kama fi xadiid abi umaama cinda alaxmed fi lmusnad rasuulku wuxu uhi alaa rajulu yatasadaq calaa hada fayusalii macahu waa nin salaadii jamaacadu ay dhaafto waryaa ku sadaqadaysanaya oo oo la tukanaya marka haddaanay dee labadu jamaaco ahayn waxba ninkaa rasuulku dee kuma lugooyeen inuu la tukado oo haddaanay waxba soo kordhinahayn la tukashadiisu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa la tukanay madhaan faqaama rajulu wasalaa maca faqaala haadani jamaaca rasuulku calayhi salatu sala xu labadaasi waa jamaaca wey marka jamaacada salaada laba ayaa u yar waa laba iyo wixii ka badan ayaa xukmu ljamaaca waxa weeyaan qaadanaya xukumkii jamaacada laba marka la leeyahayna ama laba nin ha noqdaan ama nin iyo gabadh ha noqdaan ama nin iyo sabi dee salaadu ay ka ansaxayso ha noqdaan nin iyo ilmo yar salaadu ay ka nin iyo ilmo yaroo salaadu ay ka ansaxayso waa laba un waa in la helo dee salaadu ay ka ansaxayso baabun man jalasa qofka fadhiistay buu baabye fi lmasjidi masaajidka fadhiistay yantadiru salaata salaada isagoo sugaya wa fadli lmasaajidi masaajida fadligooda ayuu baabye qaala xadahanaa cabdullaahi bnu maslama can maliki can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi almalaa'ikatu malaa'igtii tusallii waa ku sallidaa calaa axadikum midkiin maa daama intuu yahay fii musallaahu maa daama intuu yahay huwa isagu manaa axadkaas fii musallaahu ay mustaqiran mid ku sugan ama kaa-inan mid ahaaday fii musallaahu halkii uu ku tukaday maa lam yuxdid inta aanu la iman xadad macnaa aanu weyse jabin allahuma kfir lahu taquulu waxay tidhaahdaa malaa'igtu allahuma kfir lahu allahuma arxam laa yazaalu kama suulaya axaduku midkiin fii salaatin inuu salaad ku jira xagga ajarka maadaamat isalaatu salaadu intay tahay taxbisuu ta meesha ku haysa ee uu sugayo oo laa yamnacu aanu u diidahayn an yanqaliba inuu u noqdo ilaa ahlihi xaggii reerkiisa ila asalaatu salaada mooyaane wax kale aanudi aanay u diidahayn marka xadiidku wuxuu tusinayaa awalan fadliga salaada in la sugaa ay leedahay laa yazaalu axadukum fi salaa oo salaad tukanaya buu la ajariyey inta salaada uu sugayo salaad mooyaane wax kale aan masaajidka u fadhiin ka waxa weeyaan tukaday inuu sii fadhiyo halkii uu ku tukaday oo yadkuru llaha subxaana wa tacaala isagoo ilaahay xusaya taasina fadliga ay leedahay ayaa xadiidkuu tilmaamay iyadoo ajarka laga helayo shardiga ku xidhan uu yahay maa lam yuxdid inta aanu weyse jabin haddii uu weyse jabo ajarkaasi ma jirayo nacam xadadkana ma waxaa looga jeedaa weyse jab baa looga jeedaa mise waxaa looga jeedaa inta aanu dembi la soo darin labadaba waa la yidhi laakiin hore waxay noo soo martay riwaayaad fasiraya in looga jeedo weyse jab in xadadka looga jeedo fii musalaahu marka la leeyahayna dee wuxuu xaqiiqo ku yahay bartii uu ku tukaday laakiin ahlucilmigu waxay leeyihiin masaajidkii iyo oo dhan waa koobsanay hadduu masaajid ku tukaday masaajidka o dhan hadduu qol ku tukaday qolka o dhan waxaa markaa laga qaadanayaa malaa'igtu siday u jecel yihiin ahlulkhayr waaaca dadka khayrka iyo aacada ku sugan way u ducaynayaan allahuma kfir lahu allahuma arxamhu wa fiihi ihbaatu wujuudi lmalaa'ika malaa'igtu inay jiraan oo khalqi ilaahay oo nool oo hadle ay yihiin ayaa laga qaadanaya allahuma kfir lahu allahuma arxamhu almakfiratu waraxmatuna haddii meel lagu kulmiyo waa kala macno duwayin soo hore aynu u sheegnay allahuma kfir lahu ay fi ma madaa wixii hore khalad uusoo sameeyey ilaahay u dhaaf weyaan macnuhu allahuma arxamhuna ee allahuma wafiqhu fi ma yastaqbil inta soo socota ilaahay khayrka waafaji wey qaala xadaana markaa ta hore waxa weeyaan nacam waa tasfiya allahuma kfir lahu allahuma arxamhuna waa atarbiya qaala xadaana maxamed bnu bashaar qaala xadaana yaxya can cubayd illah qaala xadaanii khubayb ibn cabdiraxmaan can xafs ibn caasim ibn cumar ibn اkhaaab can abi hurayra can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi rasuulku sabcatun toddoba yudiluhum allahu ilaahay baa u hadhaynaya fii dilihi harhkiisa harhkiisaana waxaa looga jeedaa harhkiisa uu abuuray oo ah harhka carshiga sidaa kusoo aroortay fii sunani saciid ibni mansuur sabcatun yudilahum allahu fii dili carshihi idaafada ama tiirinta ilaahay harhkaasi loo tiiriyeyna waa idaafatu tashriif idaafada marka harhkaasi waa harhka carshiga sida fii sunani saciid ibni mansuur ku taala sabcatun yudilahum allahu fii dili yowma laa dila ilaa dil yudilhum allahu fii dili carshi harhkaana isagoo dee makhluuqa waxaa ilaahay loogu idaafeeyey o loo yihi fii dili waa min baabi tashriif waa sharaf gaara ayaa harhkaasi loo yeelaya yowma laa dila ilaa dilu maalinta aanu harh kale jirin waxa weeyaan harhkiisa gaarkaa mooyaane harh kale ma jiro harhkaa carshiga mooyaane alimaamu alcaadilu imaamkii caadilkaa weeyaan ka koowaad alimaamu waxaa looga jeedaa man lahu asulطa alculyaa fi lbalad waa ka madaxtinimada u sareysa le wey amarka u sareeya waxaa kaloo soo gelaya man waliya shaya min umuuri lmuslimiina facadala fiih mid arrimaha muslimiinta walow talada guudba yaanay noqone qabtayoo dabeetana dee cadaalad ka sameeyey waata fi saxiixi muslim kusoo aroortay min xadiid cabdillaahi bni camr bn alcaas ina almuqsiطiina cinda allahi calaa manaabira min nuur can yamiin الraxmaan aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim wamaa waluu kuway cadaalad sameeyaasha ahaa minbaro nuura oo allah subxaanaه wa tacaala anaa xagga midig ka xiga ayaa ay ku fadhiyaan ama saarayin muqsidiintu waayo waa aladiina yacdiluuna fii xukmihim day cid kale xukumaan waa kuwa cadaalada samaynaya wa ahlihim caruurtooda iyo reerahooda u cadaalad samaynaya wamaa waluu wax allaale iyo wixii ay iyagu mas-uuliyad ay qabteenna cadaalad waxa weeyaan ku maamulaaya dee cadaaladuna macnaheedu waxa weeye ama alcaadilu aladii yatabicu amra allah waa ka sidii ilaahay uu faray uun u soconaya cadaaladdu maaha sida dad fara badani ay moodaan sinaanshaha mararka qaarkood baa laba shay in la simeeyo cadaalad darro tahay ilaahay baa yihi walaysa dakaru kalunhaa labka iyo dhadigu isku mid maaha haddii markaa la simo labadaa ilaahay u yihi isku mid maaha dee waa cadaalad daro cadaaladdu dee waa icطaau kuli dii xaqin xaqa waa mid walba xaqiisa in la siiyo un intiisa intiisaasi ama dadka kale ha gaadhsiiso ama ha ka hooseysiiso ama ha dhaafisabe cadaaladda taas baa la idhaahdaa oo waxa weeyaan aladi yatabicu amr اllah biwadci kuli shayin fi mawdicihi min gayri ifraadin walaa tafriid waa ka ilaahay amarkiisa raacaye shay walba halkii ilaahay yidhi dhig dhigaya kaasaa caadil ah isagoo aan kana gaabin isla markaa aan aan dhaafinna maxaa markaa isaga loogu horeysiiyey alimaam alcaadil waa licumuumi nafci bihi imaamka caadilkaa dee nafcigiisa ayaa fara badan nacam oo nafcigiisa ayaa mutacadiyaho dee dad badan gaadhayo dad fara badan baa cadaaladiisa harsanaya oo ka faa'iidaya taasina waxay tusinaysaa ahamiyat alcadaala laa siyamaa fii xaqi alaima cadaaladdu qiimahay leedahay iyo waajibnimadeeda gaar ahaan marka la eego dadka aimada iyo dadka madaxda ah in dadka imaamku u hagaago xaakimka u talinaya inuu hagaagaana waa arrin aada iyo aada muhim u ah waayo dadka laba qoloba hadday ka xumaadaan ummaddaasi waa ummad halaagsantay hadday ka xumaadaan waxa weeyaan culamada culimada iyo madaxda hadee labadaasi ay ka xumaadaan waayo labaduba dee ulul amriga ilaahay uu sheegayay soo gelayaan wa ulil amri minkum qaala anas ibnu malik wajaabir wagayruhum min asaxaaba ulul amriga waxaa looga jeedaa yanaa alculamaa kuwo kalena waxa waxaa looga jeeda alumara sida ibnu kathiir uu leeyahayna ulul amrigu culimada iyo madaxda labada waa shamlisanaya waa koobsanaya labada waa ulul amr kuwana amarkii adduunyey hayaan iyo fulintiisii waa madaxda kuwana amri amarkii diineed ayay hayaan o iyaga laftoodu waa madax bal madaxtinimada culimada ayaa madaxtinimada dhabta ah oo ariyaasa alxaqiiqiya iyo riyaasa alcilmiya sida xaafid ibn xajar yidhi horena way noo soo martay markuu sharaxayay xadiidkii faاtakhada الnaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faaftuu bigayri cilmi fadaluu adaluu walihaada waa in lagu dadaalo salaaxu اlimaam waa kuwii aimadu odhan jiray sida fudayl ibnu ciyaad oo kale low aclam ana liya dacwata mustajaaba lajacaltuha fi limaam haddaan ogaan lahaa baryo layga aqbalayo oo la yihi maanta duce waa laga aqbalayaa waxaan u ducayn lahaa xaakimka inuu ilaahay hagaajiyo marka adducaa lilxaakim in loo duceeyo salaax loogu duceeyaa min asbaabi salaaxihi bay kamid tahay asbaabta uu ku hagaago marka waa in lagu dadaalo allahuma aslix aimatana wulaata umuurina ilaahay u hagaaji la idhaahdo dee qofka ku taa ku ducayna in lagula yaabo maaha maanta haddii la arka nin wadaadoo le ilaahu madaxda noo hagaaji ilah madaxweynaha iyaga islaax markana camiilkii talo toloma udubaa baa la odhanaya markiiba ya haddii meel kale ay tahayna magac kale ayaa lagu nabaya haddaa maynu habaaraa waaye inuu ilaahay inoo hagaajiye iyo inaynu habaaro isagoo si uu sii kharibmu ina haysto tebaa laynoo qaatay inuu inoo hagaaga mina laynoo qaadan mise dee kursigaynu hoosta ka wada doonaynaayo oon waxba iba hagaagina balaayada ilahay ana dhaafi annagu meesha aanu qabsana miyo arinku marka ilaahay ha hagaajiye baynu leenahay wa shaabun iyo qof dhalinyaraa oo nashaa ku barbaaray fii cibaadati rabbihi cibaadada rabbigii ku barbaaray oo shaabka maxaa si gaara loogu sheegay qofka dhalinyartaa anna qofku marka uu dhalinyarta yahay shahwada ayaa haalib ka ah nacam waxyaabaha ku kicin kara inuu hawadiisa raacaana waa fara badan yihin markaa ninka isagoo dhalinyaraa naftiisii ka adkaaday ee cibaado ku barbaaray ee ku weynaaday waxa uu mutaystay darajadaas waxaa markaa laga qaadanayaa dee fadliga ay leedahay waktiga dhalinyaranimada in cibaadada lagu dadaalaa waana dee fursadihii rasuulku uhi ka faa'iideysta shabaabaka qabla haramik intaad dhalinyarta tahay ka faa'iideyso oo ilaahay subxaana watacaala xifdi ilahay baa ku xifdin doona ixfad illaha yaxfadka wa rajulun iyo nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu yahay mid ka laalaada fi lmasaajidi masaajidda ka laalaada bimacnaa sida masaajidka uu ugu xidhan yahay ayaa la suureeyo kaanamaa inuu yahay laambada masaajidka kasoo laalaada oo laambadaasi dee tulaazim almasjida masaajidka waa laazimta marka waxaa laambadaasoo kale dee loogu shabahay ama marwaxadda masaajidka kasoo laalaada iyadu masaajidkay joogtaysaa mar walba dee masaajidka waad ugu imanaysaa isaguna waa sidaasoo kale bilmasaajidna waa soo aroortay mucallaqu bilmasaajid qalbigiisa ayaa masaajidda ku xidhan oo bimacnaa masaajidku qalbigiisa meel weyn buu ku leeyahay oo mar walba barnaamijkiisa iyo ajendaha nololeed uu dejisanayo masaajidku meel buu ku leeyahay waktigaa marka la gaadho masaajidka tag kusoo tuko waktigaa marka la gaadho masaajidka tag darsigaa soo dhegeyso waktigaa marka la gaadho masaajidka tag muxaadaradaa soo dhegeyso waktigaa marka la gaadho masaajidka tag oo waxa weeyaan qur-aan ku akriso ama ilaahay subxaana watacaala kusoo xus ama salaada ku sug masaajidka ayaa qalbigiisa waxa weeyaan uu ku xidhan yahay maanaa wa masaajidka ayuu ayuu jecel yahay kusoo noqnoqoshadiisuna ay fara badanta walihada riwaayat qaarkood waxaa kusoo arooray ida kharaja minhu yana xataa yacuuda ilay waa jecel yahay masaajidkii marka uu ka baxana qalbigiisu waa kusii tacalluqsay ilaa kusoo noqonayo marka waxaa laga qaadanayaa fadlu mulaasamati lmasaajid fiihi rijaal ilaahay subxana watacaala waa ka yidhi fii buyuutin adina allahu an turfaca yudkaru fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasal rijaalu laa tulihim tijaaraة walaa beycu can dikri اllah waa kaas hada huwa shaahid rijaalu laa tulihim tijaaraة walaa beycu can dikri illah waa nin almuhim adduunyadu aanay masaajidka iyo ilaahay dikrigiisa aanay ka mashquulin wey warajulaani iyo laba ninoo taxaabaa isjeclaaday fi llaahi ilaahay daraaddii isu jeclaado ijtamacaa calayhi maxabadaa ku kulmo intay wada joogeen oo dhan ilaahay daraaddii way isu jeclaayeen watafaraqaa calayh ee calaa hada alxub xubbigaana ku kala tegey oo dee iyagoo sidii isu jecel kala dhintay ama kala fogaaday marka fadlu almaxaba fi llah ilahay daraaddii la ysu jeclaada fadliga leeda taasina ay tusinaysa oo inaanu iimaankuba dhamaystirmahayn ilaa la isjeclaado waa ka rasuulku sheegay laa tu'minu xataa taxaabu markaasa asbaabtii laysku jeclaalaa rasuulku sheegay walaa adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum waana min aliimaan ilaahay daraaddii laysu jeclaadaa bal waa min awthaqi cura aliimaan guntimaha iimaanka kuwa u adag bay ka mid tahy alxubu min awthaqi cura aliimaan alxubu fi llah walbuqdu fi llah buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam warajulun iyo nin markaa qofka ilaahay daraaddii wuxuu jeclaanaya waa qof ilaahay jecel hada daliil calaa anahu yuxib اllaha subxaana watacaala qofku shayga daraaddii uu cid kale u jeclaado waa shay horta isaga uu jecel yahay marka wuxuu darajadan ku gaadhay ilaahay uu jecel yahay qofkani warajulun iyo nin dalabatu ay dalabtay imra'atun gabadh daatu man mansibin u saaxiiba mansib manaa darajo sare iyo wa jamaalin qurux faqaala ihi inii anigu akhaafu llaha ilaahay baan ka baqayaa buuri marka gabadhani maxay ka dalabtay culimada qaar waxay idhaahdeen waxay ka dalabtay inuu inuu guursado marka inuu guursadaabuu diideyba guur xalaalu ka diiday oo muxuu guurka xalaasha uga diiday wuxuu is yihi gabadha quruxda le ee ee guri madaxeedkana kasoo jeeda ama maal madaxa ku ahaadaan ama mas-uuliyad ay hayaan madaxa ku ahaadaan ama magac ay leeyihiin madaxa ku ahaadaane bilay ku fitnaysaa ilaahay diintiisa ay kaa fogeysaa ama biloo gabadhaasi xuquuqdeeda aad kasoo bixi weydaa ilay la mid noqon mayso gabadha aan halkaa kasoo jeedin nacam hadday noqoto waxa weeyaan dee adduunka ay dooneyso iyo barnaamij nololeedka ay u baahan tahay oo xataa waa kuwa dee fuqahadu kutubta ku sheega gabadhu haddii ay tahay mid iyadoo kale dee loo khidmeeyo ninka inay waajib ku noqonaysa inuu jaariyad u qabto marka hawlo dheeraaday wadata calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maya waxaa looga jeedaa dacatu yani ila alfaaxisha xumaan bay ugu yeedhay waana sida riwaayaadka qaarkood muujiyeen facaradat na facaradat nafsaha calayhi nafteediiba waxa weeyaan ay u bandhigtay faqaala inii akhaafu llah rab alcaalamiin ilahay baan ka baqayaa oo wuxuu naftiisii naftiisu waaninaya markuu le ilahay baan ka baqayaa oo uu xusuusinayaa baqaha ay tahay inuu xumaanta iyo macsiyadaasi uu ka celiyo marka arrintaasi waxay kasoo fushay inuu gabadhaasi diidaa baqa ilaahay uu ka baqayo taana waxaa laga qaadanayaa yani alkhawfu min allahi subxaana wa tacaala oo acmaasha qalbiga kamida oo iimaanka arkaantiisa kamida yanaa fadliga iyo wanaagga uu leeyahay ninkan wuxuu darajadaasi ku gaadhay isaguna waa gabadh qurux leh meel fiicanna kasoo jeeda marka qiyaaska ahlu dunyaha la eego oo aanu khasbahayna iyadu u yeedhaysa ayuu ilaahay daraaddi uga tegey waa nabiy llaahi yuusuf calayhi afdal salaati watasliim waa tii waxa weeyaan ku dhacday oo kale dadka maqaamkan markaasi gaadhay ayaanu ka mid yahay laqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbi qofka markaa macsiyadu ay u suurto gasho ee ilaahay daraaddii uga tagaa fadliga uu leeyahy baa laga qaadanaya warajulun iyo nin tasadaqa wax sadaqadaystay wa akhfaa qariicani sadaqatahu xataa laa taclama ilaa aanay ogaan shimaaluhu bidixiisu maa tunfiq waxay bixinaysa yamiinuhu midigtiisu macnaa waa mubaalaga fi likhfaa marka asalku waxa weeye acmaasha tatawuca ama sunnaha oo dhan in la qarsado qofki inuu qarsadaa ikhlaaska u dhow riyaaga iyo istusnimadana ka fog haddii wax in la muujiyo fadilaya aanu raacin sadaqadii oo kale inuu qofku qarsado ayaa afdala laakiin haddii muujinta uu muujiyo isagoo niyadiisu ay wanaagsan tahay si dad kale ay ugaga daydaan dee markaasoo kale muujinta ayaa fiican oo ninkii keenay raashinka faraha badane gacmihiisuba ay qaadi kari waayeen waa kii rasuulku uhi man sana fi lislaami sunata xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha min gayri an yunqasa min ujuurihim shay marka camalka saalixa ee gaar ahaan sunnaha inuu qofku qarsado ayaa afdala allahuma ila ida kaana fi lidhaari maslaxa muujinta haddii maslaxa ay ku jirta mooyaane oo niyadiisu muujintaasi niyadiisana aan kharibahayn qalbi baa xadiidka ku dhacay ala riwaayadda muslim oo kale xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluh inay taasi tahay kala horeysiin maqluub baa la dhaha xadiidka noocaasiya waxaa loo deliishaday dee riwaayaadka ay ku soo aroortay xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuh waxaa laga qaadanayaa qofku markuu dadka wax siinayo inuu midigta wax ku bixiyo ka qaadanaya laftiisuna waa inuu midigta waxa weyan waa inuu ku qaato wa rajulun iyo nin dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan isagoo kelidiya fafaadat caynaahu labadiisa indhood ay burqadeen yacnaa damcan ilmo ilaahay daraaddii buu ooyey fii hada fadlu lbukaa min khashyat illahi subxana wa tacaala isagoo kelidiya maxaa loo yidhi waayo qofkaasi wuxuu ka fog yahay riyaa iyo cidba arki mayso waa kelidii ilaahay buu xusay xuskaa cidi ha kugu aragto ha kugu ammaanto dee marka horeba isma lahayn oo intiisaasna cidna ma tusaayana dee waaba kelida ciduu tusaabo ma jirto toddoba dadka loo hadhaynaya markaa toddobadan un ma aha waa ka badan yihiin marka rasuulku soo ka yidhi baa la odhan karaa sabcatun hadday kuwo kala jiraan muxuu toddoba qura u sheegay culimada qaar waxay dee cadadku ama tiradu mafhuuma leh oo haddii toddoba la yidhaahdo qaar kaloo loo hadhaynaya inaanay jirin dee laga qaadan maayo marka la alcasharatu lmubasharuuna biاljanna dee tobankaa mooyaane cid kale inaan jannada loogu bushaarayn maaha macnaheedu ee tobankaas iyagu munaasabo gaara ayay dheer yihiin oo ah in isku meel loogu bushaareeyey culimada qaarna waxay dhahan dee toddobadana ayaa marka hore rasuulka loo sheegay oo intii markaa loo sheegay le waa arrin haybi oo waxyi unuu ku ogaan karee ayuu rasuulku ka warramay kadibna dee kuwo kale ayaa waxa weeyaan la siyaadiyey oo la sheegay marka kuwa loo hadhaynaya toddobadan waa ka badan yihiin toddobadani waa waa ka midun ilaa toddoba kale inuu helay in ka badan inuu helay ayuu sheegayaa xaafidku ilaa toban kale tana toddoba ayaan ka xushay buu leeyahay asaanideedu ay ay aada u wanaagsan tahay toddobadaana markaa gabay ay ku urursan yihiin ayaa sharaxa uu ku keenaya markaa shaahidku imika waa maxay waa fadliga masaajidka mar haddii masjidka qofkii qalbigiisa uu ku xidhnaa fadligan loo sheegay dee fadli masaajidku uu leeyahay baa taasi ay ka dhalatay nacam qala xadaثna qtayba qala xadaثna ismaaciil bnu jacfar can xumaydi qaala su-ila anasun baa la weydiiyey hal itakada ma samaystay rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay khaataman fargal faqaala wuxu uhi nacam akhara waa dubdhigay leylatan habeen salaat alcishaai salaadii cishaa ilaa shatri leyli e ilaa qariibin min shatri leyl sida riwaayadka qaarkood ku cad ilaa habeenka kale barhkiisii uu ku dhowaaday uma aqbala calayna dabeetana waa nagu soo jeestay rasuulku markuu tukaday biwajhi buu nagu soo qaabilay bacdamaa sallaa intuu tukaday kadib faqaala wuxuu yidhi salla annaasu dadkii waa tukadeen waraqaduu waana iska seexdeen dadkii masaajidda kale ku tukanay walam tazaaluu kamaydaan suulin fii salaatin salaad inaad ku jirtaan xagga ajarka mundu intadartumuuhaa markii aada bilowdeen inaad sugtaan laga soo bilaabo qaala wuxuu ihi fakaanii waxaabaad imoodaa anduru inaan eegayo ilaa wabiisi khaatamihi fargalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalaalkiisii marka xadiidkan hore ayuu inoo soo maray waanaynu sharaxnay fadliga salaada in la sugo ayuun baanu bukhaari raximah llahu tacaala uu u keenay salaat lcishaa in la dib dhigo haddaanay mashaqa ka dhalanahayn ayaa xadiidku waxa weeyaan daliil u ah baabu fadli man mid fadligii buu baabiye hadaa tegay ila lmasjid masaajidka xaggiisa waman raaxa ee waman rajaca iyaga ka soo noqday oo alguduwa asalkiisu waa waa socodka la socdo gelinka hore bukrata nahaar arawaxna waa bacda zawaal waa duhur wixii ka dambeeya socodka la socdo waxaa kaloo dee loo isticmaala addihaabu warujuuc oo hadaa baa la yidhahd oo loo jeedo dahaba raaxa baa la yidhahd oo loo jeedo macnaa rajaca marka fadliga tegitaanka masaajidka la tago laga heliyo soo noqoshada laga soo noqdo qala xadaثna cali bn cabd اlahi qala xadaثna yaزيid bn haarun qala akhbarana mxamed bn muطarif can zayd bn aslam can caطاء bn yasaar can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu uhi man hadaa ay dahaba qofka taga ila lmasjidi waraaxa ee warajaca ka soo noqda acadda allahu ilaahay waa u diyaaraya daahirkiisa haddii lagu qaada dhib male o la dhaa man hadaa qofka masaajidka gelin hore taga man hadaa ila lmasjid waraaxa amaba se gelin dambe taga acadda allahu ilaahay waa u diyaariyaa lahu isaga nuzula nuzuulahu buu u diyaariyaa ee waa makaanu nuzuul meeshii uu ka degi lahaa haddii la idhaahdo nuzlahu oo za-da la reebana wuxuu ilaahay u diyaariyaa martiqaad ayaa macnuhu noqonaya min aljannati wuxuu ilaahay uga diyaariyaa martiqaadka waa nuzla haddaynu idhah za-daynu reebnee jannadu uga diyaariya haddii la yidhaahdo nusulahuna oo la yidhaahdo meeshii uu degi lahaana oo min aljannati meeshaasoo jannada ka mid a oo mintu waa tabciidiya kulamaa hadaa mar kastoo uu waxa weeyaan kallaho aw raaxa ama u caraabo ama kulamaa hadaa mar kastoo uu tago aw rajaca ama uu soo noqdo xadiidku wuxuu tusinayaa fadlu dihaab ila lmasaajid fadliga tegitaanka masaajidda laga helayo waa haddii loo tegaayo yani lilcibaada cibaadadaasoo salaadu ay u horeyso laakin haddii qofku ujeedo kale uu tago adduunyo manaa fadligan ka heli maayo waxaa xadiidka markaa laga qaadanayaa in qofka sii socodka soo socodka soo noqoshada loo qorayo sida sii socodkaba loogu qorayo xadiidka qaarkoodna waa ku caddahayba waxaa laga qaadanaya jannadu inay jirto ay abuuran tahay laakiin maha macnaheedu in aan waxba lagu kordhinahayn xadiidkan wuxuu tusinaya iyadoo abuuran haddana ilaahay subxaana watacaala inuu wixii uu doono min fadlihi kamida uu ku kordhiyo jannada wallahu aclam waaxkam billahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed